Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban hirarka fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee voa somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbacaa bisha diseembarna waa koo iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa soo arkay faqad saddex qof oo quraa u galay oo waa ninka ugu maaragtay taqriiban khatarta leh saddex xabadood baa ku dhacay informationkaasna waa markii koowaadee la bixiyo mid caloosha kaga dhacday ee oo mindhicirada iyo xidid halkaasa taabatay oo dhiigbaxa ku keentay laakiin lagu guulaystay in laga gaadho oo caloosha weliba furantay laakiin halkaasi daawac uu culusu ka gaadhay mid kale oo daanka kaga dhacday oo runtii qayb daanka fujisay in kabniinkiisu u sahlanaan doono siday dhakhtarad iyo ubaraartii qofkiisa ka sarreeyey dhakhtaradu ay noo sheegeen
kaasi waxa uu ahaa sacad suubaan oo ka warramaya xaaladda dadkii ku dhaawacmay weerarkii masjidka suuriq warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay caqabadaha gobolka ka taagan baarlamaanka dalka kenya oo shalay la isku feeray iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
doonin laga leeyahay dalka hindiya oo u runayd ganacsato soomaaliyeed kana soo ambabaxday cumaan oo ku socotay magaalada boosaaso ayaa ku degtay qiyaastii meel u jirta degmada boosaaso afar iyo toban mayl badeed doontan oo ay saarnaayeen labiyo toban qof oo kala ahaa toban hindi ah iyo laba soomaali ah ayaa waxaa ka badbaaday toddoba qof kuwaas oo kala ah lix hindi ah iyo hal soomaali ah wakiilka doonta degtay mukhtaar shanle ayaa v o eda u xaqiijiyey in aan geeri iyo nolol midna lagu hayn shantii ruux kale oo ay ka mid ahaayeen nin soomaaliya iyo weliba kabtankii doontaas doontan ayaa degtay habeennimadii isniinta oo ay dabeelo badan ka jireen badda sidaa ay sheegeen dadka soo badbaaday in ka badan labiyo toban saacadood ayay badda ku jireen ka hor inta aysan soo badbaadin dadka luumaysata ah madaxweynayaasha labada dal turkiga iyo ruushka ayaa sheegay in dilkii safiirka ruushka ee turkiga aysan dhaawici doonin xiriirka labada dal wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa u baxdhigay goob maamuuseedka la dhigay meydka safiirka la dilay andre karlof magaalada moscow safiirka ayaa waxaa dilay askari boolis oon xilligaasi howl ku jirin isniintii askarigan ayaa kasoo horjeeda lugta ruushku ku leeyahay dagaalada ka socda syriya karlof ayaa meydkiisa waxaa la geeyay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushanka goor dambe oo shalay ahayd iyadoo ay wehlisa xaaskii uu ka geeriyooday wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in dadka reer turki ay u murugoonayaan si lamida sida ay u murugoonayaan dadka ruushka kafasko wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay dadka wadankaasi turkiga ay dareemayaan xanuunka geerida safiirka waxaa ku sugan magaalada moscow wasiirada arrimaha dibadda ee turkiga iiraan waxaana wehliya wasiirka arrimaha dibadda ee martida loo yahay ee dalka ruushanka waxayna ka wada hadlayaan sidii loo fududeyn lahaa heshiis dhex mara dowladda syriya iyo kooxaha mucaaradka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushanka sergey lafrof ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay arrintaasi kadib kulan ay ku yeesheen magaalada moscow
aroornimo suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa magaalada muqdisho kulan aqoon isweydaarsi ah ku yeeshay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka koonfur galbeed waxaana ay ka doodeen caqabadaha ka taagan gobolka iyo sidii looga qaban lahaa arrimahaasi warbixintan waxaa kulankaasi ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh aqoon isweydaarsigan oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa looga hadlayay dhibaatooyinka ka jira gobolada maamulka koonfur galbeed soomaaliya in ka badan boqol ruux ayaa ka qayb galay dood cilmiyeedka kuwaasi oo isugu jiray aqoon-yahano iyo siyaasiyiin gobolada koonfur galbeed kasoo jeeda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka dr khaalid cumar cali oo ka mid a mas-uuliyiinta dood cilmiyeedka ka qaybgalay ayaa sheegay dhibaatooyin badan oo wax ka qabasho u baahan inay ka jirto gobolada koonfur galbeed soomaaliya sana uu jiray fursado badanaa jiray iyo mashaariic badan oo goboladaas saddexdaas gobol qisadoo isaga hirgelin lahaa haddana sidii loogu talagalay mu hirgeleen maya maxaa caqabada su-aalooyinka aan u baahannahay in isweydiiyo maamulka maanta muxuu taagan yahay kumeelgaar baarlamaankiisa ma doortay madaxweyne maya madaxweynaha yaa doortay ergo ma loo baahan yahay marka in kumeelgaarnimada laga baxo ha sida maamulada kale maamulka ugu dambeeyey hirshabeelle ayuu ahaa baarlamaankaa doortay maamul ergey doortay ilaa hadda jira waa maamulka southwest ma u baahan yahay in isweydiiyo waay marka amniyaadka waddada u dhaxaysa xamar iyo baydhabo si xorriyad ma loo mari karaa maadaama la xoreeyey dhulkii mustaf mukhtaar guudow oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaano gobolada koonfur galbeed ayaa isna caddeeyey saddexdii bil ee ugu dambeeyey inuu ku sugnaa magaalada baydhabo islamarkaana magaalada horumar la-aan badan ay ka jirto waylan fiirsida kornay baydhowlanka hata seedee seedee baydhowlo magduu laamaga hobada galu kufaasi masaakiinka shaqaysadaas oo bajaaj wallah raa baaburta yar yaraayo tartaagaloykii mata jarneega shaqaysadoo hayo madoogal ruujiye madoogal iyo madoogal ruujiye dhibaatada dadkaasaaytu baahada dadkaasaaytu boqol way ku warqabe weejidii durmaan isku dhax dareero koro weejidii baydhow dhakmaan iska dareero koro xamari baydhow maan iska dareero koro shabeelada hoose maan iska dareero koro ilaahay siinka dhaariyey lambaydhow madaxweynugu ah magaaladaas dhakii halmaalanka lugayna ee aan ogolaana doctor adigu stadium ummado kala hadalo ka khudba aan ogolaayna ee aaminsan ini madaxtooyadaas dhaha galo waana kubaha warta ummado meelgeysiyey ma jarto ana sidaan aaminsana siyaasiyiinta qaar ee ka qaybgala dood cilmiyeedka waxay aaminsan yihiin dhibaatooyinka ka jira koonfur galbeed inay sabab u tahay maamulka koonfur galbeed oo aan weli ka bixin kumeelgaarnimada waa kan aadan maxamed nuur aadan saransoor oo ku talinaya maamulka koonfur galbeed in laga saaro kumeelgaarnimada koonfur galbeed xildhibaanadii baaqa andanaan baaqaylmaeta iyo iskoyan taladan kumeelgaarka gubiyaan nidaamka maamul goboleedyada kale soomaaliya iyo luwaa koonfur galbeed udubkow waliba usadaanay koonfur galbeed xildhibaanadii udubka lamaad gabadha doorasho guddaasa madow guddoomiyaha baarlamaanka laga mariye xildhibaanada oo koonfur galbeed kukooy may sheegay boosku maylisa dhaafinay la maaquul eh oo isan aaminsantiin hoolin war ku wadi koro hoolin laga aamini koro oo guddoomiye baarlamaan lamida haddii aniga unur gariba siinkasiyaana maryan nuur maxamed maryan s d m ayaa iyaduna sheegtay baarlamaanka koonfur galbeed inay u baahan yihiin shacabka kalsooni inay siiyaan si ay shaqadooda ama waajibaadkooda ay u gutaan sidanu dalkayna iyo dadkayna linku biifaday gobolka geedka jaranka oo maamulkan koonfur galbeed linku biifaday kumeelgaarka sida wasiiro sheegan madaxweyne ku-xigeen ma qabna beledkii may ku warqabo laakiin abaarhayta iyo kii baahan iyo kii biilaanhayta may ku warqabo madaxtooyada iyo eeraboorka meeldhexayta male dadkii baydhabaadku ku hayaana marka weli la faday sidii baarlamaanka koonfur galbeed liinsii faday kalsooni guud oo ka saabsan in lala xisaabtamo maamulka meelo ku jara aqoon isweydaarsigan arrimaha koonfur galbeed looga hadlaya ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa kusoo beegmayay xilli dhibaatooyin badan ay ka jirta gobolada koonfur galbeed iyo xilli dalka uu ka socdo ololaha doorashada madaxda qaranka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan sida aa idaacadahayagii shalay aad kala socoteen habeen hore waxaa masaajid lagu weeraray dad soomaaliya oo dukanaya salaadii maqrib islamarkaana sugaya salaadii cishaha magaalada siirikh ee dalka switzerland weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay saddex qof oo soomaaliya oo ka mid yahay sheekh mustafa oo ahaa imaamkii salaada maqrib dujiyey haddaba waa sidee xaalada dadkii dhaawacmay maxaase kasoo kordha arrimaha weerarkaasi la xiriira jaamac buulo jaamac ayaa warbixinta nooga diyaariyay sida ay sheegeen saraakiisha switzerland ee magaalada suurikh ninkii weeraray masjidka ku yaalla bartamaha magaaladaasi kadibna dhaawacay saddex soomaali ah oo uu ka mid yahay imaamkii salaada tujiyey waxa uu ahaa afar iyo labaatan jir asalkiisu dalka gaana ka soo jeedo balse waxa ay ka gaabsadeen inay shaaciyaan magiciisa sheekh sacad suubaan oo loo yaqaan ina kaalsho waa maamulaha masjidka weyn ee magaalada suurikh waxaana uu booqday dhaawacyada habeen hore iyo xalayba waxa uu ugu horrayn ka warramayaa xaaladooda kadib qalniin iyo dabiib ay isbitaalka la geeyey ka heleen waxaa soo arkay faqad saddex qof oo qura u galay oo waa ninka ugu maaragtay taqriiban khatarta leh saddex xabadood baa ku dhacay informationkaasna waa markii koowaad ee la bixiyo mid caloosha kaga dhacday ee oo mindhicirada iyo xidid halkaasa taabatay oo dhiigbaxa eh, ku keentay eh, laakiin lagu guulaystay in laga gaadho oo caloosha weliba furantay laakiin halkaasi eh, dhaawac uu uu culus uu ka gaadhay mid kale oo daanka kaga dhacday oo runtii qeyb daanka fujisay lakin kabniinkiisu u sahnaanaan doono siday eh, dhakhtaradii iyo baraarkii qofkiisa ka sarreeyay dhakhtaradu ay noo sheegeen iyo mid kale oo gacanta eh, maaragtay bidix eh, dusheeda ka martay eh, meesha cumaacunta En, waxaan odhan karaa taa caloosha ayaa ugu adkayd waanu kasoo kacay walilahi alxamdu hadda suuxdin eh, barhkeed ayuu ku jiraa oo ma wada suuxsana mana kula hadli karaayo laakiin wuu ku maqlayaa Eh, mararka qaarkood haddii bahasha laga saarana waa surogaya beritola ayaa lagu celinayaa qalliin kale marka ilaahay waxaan uga rajeynayna inuu kasoo kaco inankii aan eh, habeen hore idinka sheekeynayna eh, insha allahu tacaala isaga ilaahay wuxuu uga dhigay xabadii jilbaha kaga dhacay eh, bardan wasalaaman waxaan ka rajeynaynaa ducadii walaalada in laga aqbalay in ilaahay uga rajeynaynaa isaga waa labnaa siday xaaskiisu ii xaqiijisay mar dhaweyda oon la hadlay maadaama isla daraad fiidnimadiiba la helay mid lagu tuhunsanaa inuu yahay qofkii ka dambeeyey weerarkan lagu dhaawacay saddexda ruux ee soomaalida ah ee masjidka ka dhacay sheekh sacad suubaan waxa uu xilligaas noo sheegay wareer cawo waa loo waabariistaayay inaynu ka warsugno warbixinta booliska ee maalinta berri taas oo ku aadanayd shalay waa kan sheekh sacad ina kaashacade oo warbixintii saraakiisha deegaanka nala wadaagayo duhurnimadkii ayaa warbixin buuxda ay u diyaariyeen eh, boolisku iyo qaybtii u xil saarnayd arrinkaasi dembi baadhista waxaa eh, noo suurta galay oo qura inaan la xidhiidhno hay-adda qeybta qaabilsan ee ee booliska kuwaasoo runtii markay nala tacaatuseen dabadeedna siiyey warbixinta inay nimanku caafimaad qabaan laakiin aanan arki karin wixii faahfaahsanna aanu ka helno eh, warbixin boolisku siinayay meediyaha oo dhammaantood ta duhurkiisa ku yimi waxaana nuxurka ugu weynaa la siiyey ninka wax dilay inuu iswiisi yahay Eh, ninkaasoo daraasoo la geystay axaddii fal kale oo eh, oo oo dembi oo dil aha oo xaafad kamid ah magaalada suurikh oo ka geystay iyadoo la doondoonaya markaasi maalintii isniinta ilaa galabtii la doondoonayo habeenkii markaa ka geystay falkan dembiga eh, masaajidkaasi kadibna intuu ka tegay eh, amba nafsacaali ha ahaado amba si kale ha ahaadee isagu isdilay habeen hore arrinkii lalahaa qof baa isdilay amba qof dhintay baa halkaa laga helay wuxuu noqday eh, shalay duhurkii sheegeen inuu yahay eh, ninkii falkaasi eh, ku sameeyey walaalada qodobka saddexaad ay sheegeen ee muhiimka wuxuu ahaa en, in ninkaasu en, aanu falkaasi en, cid ka dambeysay shirqooliya aanu jirin laakiin maadaama maalintii ka horreysay iyo habeennimadkii iyo subaxnimadkiiba la doondoonayay in eh, maaragtay eh, eh, lagu daba jiray naflcaaridkii inuu halkaa galay eh, weli ma cadda oo way qariyeen sababta laba goor saddex goor su-aalaha waa lagu celceliyey sababtuu xagga masaajidka u galay uu dariiqa u tegi waayey ama meel kale u tegi waayey xasan muuse sabriye waa weriye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada suuriq ee dalka switzerland islamarkaasna ah afayeen mid ka mid ah jaaliyadaha soomaalida waxa uu nala wadaagayaa dareenka soomaalida suuriq iyo guud ahaan dalkaasba wallahi jaaliyadda soomaaliyeed markii ay maqleen in la weeraray masjidkan oo lagu dhaawacay iimaankii iyo saddex kale ee laba kale oo soomaali ah cabsi fara badan ayaa soo wajahday oo qalqal fara badan ilaa iyo daraad ilaa iyo iminka cabsi ayaa jirtay soomaalida way hadal hayeen waxaa kaloo jiray jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada zurich ay booliiska su-aalo weydiisay oo ay tiri waxaan u baahan nahay sababta keentay in masjidkan oo ah goob ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta in nin hub wataa uu galaa oo markaasi uu ku laayaa dad booliiskana ay sheegeen ma ka jawaabi karna arrintaas mana ogin sababta keentay laakiin baaritaankeeda ayaan wadnaa marka cabsi ayaa jirto ilaa iyo maanta la dareemayay inkastoo masjidkii uu xirnaa haddana masaajidada kale xataa waxaa laga dareemayay in aan sidii hore loo imaanin iyadoo xilligaana lagu jiro inta badan xilliyada fasaxa ah oo dadka masaajidada ay soo camiri jireen balse waxaa jirta cabsi laga qabo in weeraro kale ay dhacaan iyadoo aan la ogeyn sababta ka dambeysa weerarkan lala beegsaday masjidkan soomaalida ay leedahay weli ma aysan dhammaanin baaritaanka la xiriira sababta ku kalliftay ninkaas da'da yar inuu weerar ku bartilmaameedsado masaajidka gaar ahaan iyo guud ahaan goob cibaado islamarkaasna uu isdilo laamaha amniga ee ku shuqul leh arrintanna weli waxa ay ku guda jiraan baaritaan jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway v o a washington ayaadna kala socotaan
xiisad ka dhalatay doorashada sanadka dambe ayaa karkarisay kenya kulan gaara oo ay yeesheen baarlamaanka ayaa lagaga dooday isbedelka lagu sameeyo sharciyada doorashada wuxuuna ku soo dhammaaday kulankaas dagaal gacanka hadal ah oo ka dhacay gudaha baarlamaanka warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf
wax ka yar siddeed bilood ayaa ka dhiman marka ay dhacayso doorashada guud ee kenya siyaasiyiinta reer kenya ayaa ku legdamaya sidai ay guddiga doorashada howshooda u gudan lahaayeen iyo qaabka ay u mari doonaan bishii sebteembar xubnaha baarlamaanka ee labada dhinac ee siyaasadda ku kala qaybsan ayaa waxay meel mariyeen isbeddel lagu sameeya hanaanka doorashada kadib toddobaadyo ay socdeen banaanbaxyo lagu dalbanaya in xilka ay iska casilaan guddiyada doorashada guddiyada doorashada ayaa lagu eedeeyey inay taageerayaan xisbiga xukunka haya ee isbahaysiga jubilee talaadadii shalayna kulan gaara oo uu baarlamaanka arrinkan ka yeesha ayaa waxay kaga doodayeen isbedelada la soo jeediyey in lagu sameeyo guddiyada doorashada mucaaradku waxay sheegeen in isbeddelka ay soo jeediyeen uuna u danaynayo isbahaysiga xukunka haya ee jubilee mudanayaasha baarlamaanka ee mucaaradka ayaa ku bilaabay kulanka inay ka hor istaageen in afhayeenka aqalka baarlamaanka uu soo galo gudaha shirka muddo laba saac ah guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyo arrimaha sharciga samuel jibkonka ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameynayo hanaanka doorashada ay dalbadeen guddiga doorashada laftooda I, I, I am tabling this report of IBC.
afhayeenka aqalka baarlamaanka ayaa ka codsaday jibkoonka inuu keeno dokumentiyo caddayn ah oo muujinaya in guddiga doorashada ay iyagu codsadeen isbeddelka iyo in goluhu ay isku raaceen in ay soo gudbiyaan isbeddelka
which, which, which of course in the normal way, you know, the way the decision is done. So that then
marka waa in aysan qofna iska dhihin in isbeddelka la soo jeediyey uu yahay mid shakhsiyadeed oo gaar ah taasna ma ahan mid guddiga ka timid
xubin ka mida mucaaradka oo baarlamaanka ku jira ayaa ku hanjabay in ay qaadici doonaan doorashada
haddii aynan gebi ahaanba aanan lahayn sharciyo taasoo xaqiijinaysa doorasho xor ah oo xalaal ah haddee markaas maba jirayso doorasho mucaaradkuna waxa ay u badan tahay inaysan ka qaybgelin doorashadaas waayo ma jirto sabab aan u doonanno in aan qoorta u dhiibanno doodii baarlamaanka ayaa ku soo dhammaatay fawdo kadib markii ay xildhibaanadu bilaabeen in ay isku feeraan gudaha xaruntii baarlamaanka ee uu shirku ka socday baarlamaanka ayaa hadda kulankooda la hakiyey waxaana isku soo noqon doonaan afariy labaatanka bisha januari dhanka kalena war-saxaafadeed ay soo saareen safiirada toban dal oo dalka kenya jooga ayaa waxay ku diideen inay wada shaqayn la yeeshaan ururo xisbiyo siyaasadeed ama musharaxiin si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada doorashada warkan ayaa jawaab u ahaa amarka ka soo baxay dowladda kenya isniintii ee ku aadanaa in hay-adaha caalamiga ah ee hanaanka doorashooyinka in ay joojiyaan barnaamijkooda waxbarista dadka codaynaya wakiilada ayaa sheegay in caawimaadoodu ay tahay inay taageero ku siiyaan muwaadiniinta kenya inay muujiyaan islamarkaana u istaagaan xaqa ay u leeyihiin inay codkooda la maqlo safiirka maraykanka robert cod ayaa sheegay in ururadani oo ay taageerta hay-adda u s aid ay qabiiro iyo waaye aragnimoba u haystaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen doorashooyinka xorta ah ee xalaasha ah iyo weliba sidii ay doorashooyinka u noqon lahaayeen kuwo la hubo oo si nabada u dhaca guud ahaan caalamka wuxuuna sheegay in maraykanku ay aada uga niyad xun yihiin dadaalka lagu karaama dilaya barnaamijkan kenya ayaa la filayaa inay qabato doorashadii guud oo ah tii lixaad ee dalkaasi ka dhacda bisha agost sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka
warbixintii doorashada ka dhici doonta kenya sanadka dambe waxaa inoo soo diray maxamed yuusuf waxaana inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna falastiin axmed iimaan ha inoo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona dooni laga leeyahay dalka indiya oo u rarnay ganacsato soomaaliyeed kana soo ambabaxda dalka camaan oo ku socotay magaalada boosaaso ayaa ku degtay qiyaastii meel u jirtaa dekadda magaalada boosaaso afariyo toban mayl badeed doontan oo ay saarnaayeen labaiyo toban qof oo kala ahaa toban u dhalatay dad dalka indiya iyo laba soomaali ah ayaa waxaa ka badbaaday toddoba kuwaasoo kale ah lix u dhashay dalka indiya iyo hal qof oo soomaali ah wakiilka doontan degtay mukhtaar shanle ayaa v o eeda u xaqiijiyey in aan geeri iyo nolol midna lagu hayn shantii ruux ee kale ee uu ka midka ahaa ninka soomaaliga ah sidoo kalena waxaa dadka la la-yahay ka mida kabtankii doonida doontani ayaa degtay habeennimadii isniinta oo ay dabaylo badan ka jireen badda sida ay sheegeen dadka kasoo badbaaday in ka badan labaiyo toban saacadood ayay badda kusoo jireen dadka badbaaday madaxweynayaasha labada dal ruushka iyo turkiga ayaa sheegay in dilkii safiirka ruushanka ee turkiga aysan dhaawici doonin xiriirka labada dal wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa ubax dhigay goob lagu maamuusayo safiirka la dilay andre karlof magaalada moscow safiirka ayaa waxaa dilay askari boolis turki ah oo aan xilligaasi howl ku jirin isniintii askarigan ayaa kasoo horjeeda lugta uu ruushanku ku lahaa dagaalada ka socda syriya karlof ayaa waxaa meydkiisa uu gaaray magaalada moscow goor dambe oo talaadadii shalay ah iyadoo ay la socotay xaaskii uu ka geeriyooday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mafluud kafuskolo ayaa sheegay in turkiga dadkoodu ay u murugoonayaan si la mid ah sida ay u murugoonayaan dadka ruushanka wasiirku waxa uu sheegay in moscow markaasi iyo iiraan iyo weliba dowladda turkiga ay wada hadal ku leeyihiin magaalada moscow si looga wada hadlo arrimaha syriya markana jaamaxaye falastiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey aad noo kormarisay dhegeystayaal haatanna bal aanu eegna dhankii fanka waxa ay falastiin inoo soo qabatay hees aada u macaan igu tiix jacaylku waanba kari waaye malaha igu Waa tiixi jacaylka waa codka macaan ee yurub genyo ee dhegeysi habboon
adigana igu toomo isaha naftayda qare adigana igu toomo isaha naftayda qare igabi tagtagtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo adigana igu toomo isaha naftayda qare adigana igu toomo isaha naftayda qare igabi tagtagtiiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo igu turug jacayl igu turug igu turug tumaatidu dookhiyo dareen igu tug igu turug jacayl igu turug igu turug tumaatidu dookhiyo dareen igu tug siduu igu taagsadayani wadnaha ugu talaxtegibu itiimbada weliyo igu noqoy igu noqoy midaan talamo siduu igu taagsadayani wadnaha ugu talaxtegibu itiimbada weliyo igu noqoy igu noqoy midaan talamo
ii noqo dawiya tahliil ii noqo codka macaan ee yurub genya iyo igu tii heestii halkudhigeedu ahaanu intaasi kaga gudubna guud ahaanna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo ilaa iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka waa jaamac iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo naftayda tare igabi tagtagtiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo taliil ii noqo adigana igu toomo isaha naftayda tare adigana igu toomo isaha naftayda qare igabi tagtagtiiso adigana igu toomo